halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo caalamkao dhan oo ad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan waa jimce bisha julaayna waa toban sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya xuseen barre iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
aan joogay dalka gareega waxaan la kulmay dad badan oo isugu jira soomaali iyo dad kale oo aan su-aalo ka weydiiyey qaabka ay u nool yihiin maadaama cidhiiri dhinaca dhaqaalaha ah in badan ay hadal hayeen anigu uma jeedo wax saamayn ah oo dadka u dhashay gareega iyo dadka kale ee soo galoosiga ahi ay ku leedahay shidada dhinaca dhaqaalaha ee ka aloodsan dalka gareega cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraa soomaaliyeed oo haatan ku sugan dalka griiga oo aanu ka waraysanay xaaladda nolol ee dalkaasi oo qalalaasi dhaqaale ka jiro sidoo kale idaacadda saakiya caalamka waxaad ku maqli doontaan tahriibayaal soomaaliya oo dowladda masar ay xirtay iyagoo isku dayey inay dalkaasi ka tahriibaan iyo qodobo kaloo xiisale ayaan idiin helaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa shalay sheegay inaan go'aano ad adag ee wadahadalka hubka nukleerka ee dalka iiraan la gaarayn haddii markaasi ay noqoto inay ku guuldaraystaan in go'aamadaasi la gaarana ay noqon doonto mid wadahadaladii ay burbureen wuxuu sheegay inaysan ku degdegi doonin in aan markaasi heshiisyo deg deg ah markiiba la qaadan balse waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in wadahadallada hadda socdo heshiis laga gaaro xilli uu warbaahinta kula hadlayay magaalada vienna xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry aa sidoo kale tilmaamay inuu hadda socdo horumar arrimahaasi xog lagu gaari doono iyo heshiis kama dambaysa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed jaafar saref ayaa isaguna sheegay sidoo kale inuu kusii sugnaan doono miiska wadahadallada ee magaalada vienna ilaa iyo inta ay daruuri tahay in heshiis laga gaaro muranka hubka nukleerka ee dalka iiraan dowladda griiga ayaa qorshaheedii u dambeeyey u gudbisay wasiirada maaliyadda ee dalalka midooda yurub griiga ayaa isku dayaya in uu ku qanciyo dalalka yurub inay ansixiyaan lacago dayn ah oo lagu kabayo dhaqaalaha dalkaasi griiga ma jiraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha ay dowladda griigu hordhigtay wasiirada maaliyadda ee yurub laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in qorshahaasi ay ku jiraan cashuuro ay midooda yurub dalbadeen in la kordhiyo iyo kharashaad ay dowladdu bixin jirtay oo la dalbaday in la jaro dowladda liberia ayaa sheegtay in laba qof oo kale lagu arkay cudurka ebola waana arrin cabsi badan abuuraysa iyadoo laga cabsi qabo in mar kale cudurkaasi uu dalkaasi ka dilaaco saraakiisha caafimaadka ee liberia ayaa sheegaya in ilaa iyo iminka tirada maalmihii ugu dambeeyey ee laga helay ay marayso shan qof kuwaasoo ku jiro wiil dhalinyaro ah oo cudurkaasi u geeriyooday saraakiisha caafimaadka ee dalka liberia ayaa sheegaya in baaritaanka ay ku sameynayaan dadkan cudurkaasi uu ku dhacay ay yihiin dad cusub oo lagu arkay cudurkaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a dowladda masar ayaa xabsiga u taxaabtay tahriibayaal badan oo soomaali ah oo doonayay inay dalkaasi ka tahriibaan faahfaahinta warkaasi waxaa qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiga dhigay in ka badan afartan qof oo tahriibayaal soomaaliyeed xili ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani muhaajiriinta soomaalida ah ciidamadu ay soo qabqabteen oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa qaarkood laga soo qabtay biyaha xeebaha masar xili ay saarnaayeen dooni u socotay dalkaasi talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in tahriibyaasha gacanta lagu soo dhigay inay ku jiraan muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka siiriya falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka geeska afrika cabduqaadir faarax xirsi oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibayaasha soomaaliyeed dhabahaantii waxaa jira dad gaaraya afartan oo isugu jira rag iyo dumar ee ciidamada amniga ay gacanta kusoo dhigeen dadkaasoo rabay si sharci darra ah inay uga tahriibaan xeebaha dalka masar waxaa kuwa heliyey dowlado kale sida falastiin suuriyaan waxaan ku jira rag aniga qaraabadeeda ah waxaana hadda ku jiraan xabsi ku yaalla degdhow magaalada iskandariya dadkaasna waxay ku dambayn doonaan lama garanayo ilaa hadda sidoo kale waxaa jira dad gaaraya boqol oo soomaali ah oo hore- oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalkan ku yaalla masar dadkaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagana oo hadda ka hor laga soo qabtay xebaha dalka masar kuwaasoo iyaguna xabsiga ku jira marka lama ogaan karo in la soo beenayo in kale iyo in dalkooda dib loogu celinayo lama ogaan karo ilaa hadda war dhaba oo aan ka hayna ma jirto arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada amniga iyo kuwa ilaaliya xuduudaha waddankani si weyn loo soo dhoobay magaalooyinka ay ka baxaan dadka tahriib doonka ahi ee ka baxa waddankani sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey dalkani masar waxaa soo gaaray in ka badan boqol qof oo soomaali ah kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha masaarida laba qof oo soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani inta la ogyahay sanadkan gudihiisa xili ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha dalkani masar halka in ka badan boqol qof oo muhaajiriin soomaali ahina ay ku jiraan xabsiyada waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada richard stinger ayaa sheegay in dowladda maraykanka oo la kaashanaysa dalalka islaamka iyo carabta ay bilaabayaan dadaallo la doonayo in dhinaca warbaahinta bulshada lagu wacyigeliyo dhallinyarada sida khaldan looga dhaadhiciyo fikirka argagixisada waraysi uu siiyey haddaba telefishanka alxura oo ay bahwadaag yihiin v o a ayaa waraysigaasi uu ku faahfaahiyey arrintan
In its strange, perverse way almost, terrorism tends to unite people. And I think what happened.
waa arrin cajiib oo inta badan dhanka kale u shaqaynaysa taasoo ah in argagixisnimadu ay tahay mid midaynaysa dadka waxay la tahay wixii ka dhacay 911 ama setembar 11 ayaa ah wax mideeyey dadka dunida ku nool oo hal meel uga soo horjeestay argagixisnimada kuwaasoo garwaaqsaday in maraykanku uu yahay dhibane ay waxyeella ka soo gaadhay argagixisnimada oo dhibaatadaasi ay tahay mid la wada arkay waxaan dhihi karaa xulufan- xulufooyinka aanu saaxiibaha nahay iyo saaxiibadeeda dalalka carabtu tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi waa kuwo sii xoogaystay saaxiibtinimadooda iyo xiriirka naga dhexeeya
It's a joint Emirati American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages.
sidoo kale mar mas-uulka laga weydiiyey sida loola macaamili karo ayuu yidhi waa hagaag waxaannu ula macaamilaynaa siyaabo kala duwan sida dagaalka dhanka milatariga ee dhulka ka socda taasoo keentay inaannu dib u celino dhaqdhaqaaqooda oo aysan haatan soo sikan karaynin iyadoo sidoo kale weerarada ciidamadu ay qaadayaanna ay soo bateen kuwaasoo saameyn sameeyey islamarkaana ah kuwo matalaya bahwadaagga carabta iyo isbahaysiga kale ee carabta iyadoo sidoo kale dagaalka dhanka xogta iyo warbixinadu uu yahay qaybta aan anigu ka shaqeeyo taniyo markii uu soo baxay ururka daacish hal sano ka hor waxaa jiray dhinacyo fara badan oo ku soo biiray dagaalkan iyadoo dalalka carabtu ay iskood u samaysteen ama isku abaabuleen xarumo gooni ah oo markaasi dhanka isku xirka bulshada ah sida jordan masar sacuudiga sida la og yahay waxaannu xarunta sawaab ka samaynay dalka isku-tagga imaaraadka carabta taasoo ah iskuday weyn oo aan u malaynayo inuu ku boorin doono dad kale iyo dalal kaleba inay samaystaan xarumo la mida tan oo kale
kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda richard stengel oo u waramayay telefishanka alxura oo ay bahwadaagyihiin v o a ayuu ahaa cabdiraxmaan fure ayaa inala socodsiinayay
waa tahay subax wanaagsan rabadaan wanaagsan mar kale dalka greega ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka taagan qalalaase dhanka dhaqaalaha haddaba siday arrintaasi u saamaysay nolosha dadweynaha ku nool dalkaasi xuseen barre oo istuuriyaha igu weheliya ayaa arrintaasi ka waraystay cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraas soomaaliyeed oo haatan ku sugan dalka greega waa mahadsan tahay xuseen intii aan joogay magaalada atenis ee dalka greega waxaan la kulmay dad badan oo isugu jira soomaali iyo dad kale oo ama kuwa laftooda dalkan wax ka degan oo aan su-aale ka weydiiyey qaabka ay u nool yihiin maadaama ciriiri dhinaca dhaqaalaha in badan ay hadal hayeen dalalka loo yaqaano european unionka ama midowda yurub anigu uma jeedo wax saameyn ah oo dadka u dhashay greega iyo dadka kale ee soo galootiga ahi ay ku leedahay shidada dhinaca dhaqaalaha ee ka aloosan dalka greega maxaa yeelay waxaad inta badan arkaysaa goobaha ganacsiga ee ku yaalla bartamaha magaalada atenis waa shaqaynayaan hoteladu waa socdaan gaadiidku waa dhaqaaqayaan cid shaqa uga baaqatay economic crisis-ka halkan ka jira anigu ma arag muxuu ahaa laakiin waxaad dareemaysaa in shaqooyinkii caadiga ahaa goobaha ka baxsan magaalada aada arkayso inta badan inay xiran yihiin oo wax ganacsi ah oo ka socda aysan jirin dalka greega waxay dadku ii sheegeen ama dadka greega u dhashay laftoodu ay ii sheegeen in dadka greega ahi ay yihiin dad ladan oo dhaqaala haysta laakiin dhaqaala xumida ka taagan dalkan ay tahay dhinaca dowladda mushaharkii dowladdu bixinaysay iyo dadkii howlgabka ahaa lacagoogii sidee xaaladoodu imka tahay inta badan de waxay dadku ii sheegeen dhaqaalihii soo geli jiray ama ha ahaadeen kuwa shaqa shaqooyinka ka fadhiistay ama howlgabka ay ii sheegeen in ay noloshooda caadi tahay maciishaduna ay aada iyo aada runtii raqiis u tahay oo ciriiri dhinaca maciishadii uusan dalkan ka jirin dhinaca kiro kirooyinka guryaha laftoodu ay aada raqiis u yihiin dadka gariiga ahina waxay u badan yihiin dad hantiilayaal ah ama hore u haystay dhaqaale ama hadda laftooda ganacsi ku jira muxuu ahaa dhaqaale la-aani dalkani kama jirto oo dhinaca shacbiga laakiin waxaad arkaysaa kashka inuu aada u yaryahay oo ay ku jiraan goobaha ama mashiinada laga qaato lacagaha tiradadahi maalintii oo dhan inta badanna bangiyada dalkani ay xiran yihiin dhammaantood muxuu ahaa ruuxana loo ogol yahay hadda lacageed oo aan ka badnayn lixdan euro inti ka baxsado ama ka qaato goobaha lacagaha laga qaato ee bangiyadu ay dadku u sahleen ama mashiinada lacagta
adeegyadii kale dowladdu qabanaysay sida caafimaadka oo kale ma si caadiya u socdaan mise hakad baa ku yimid waxaan arkayaa gaadiidkii dhinaca gurmadka dadka u sameyn jiray ee loo yaqaano ambalsiska inay magaalada dhex cararayaan waxaad arkaysaa gaadiidka booliiska ay wataan ama ilaalada dhinaca ammaanka maadaama amni darro ayna aanan ku arag ama aanay ka jirin dalkan aada arkayso inay darajada magaalada inta badan marayaan gaadiidka lagu xarakoodo weliba lacagta badan jooga ama qaaliga ahi ayaad arkaysaa iyo mootooyinka laga isticmaalo inta badan dalalka reer galbeedka iyo yurub ama america weliba shidaalka xoogga lehina qaata marka ruuxa markaan tilmaam ka bixiyo gariiga ahi ama dadka soo galootiga ahi maalintii wuxuu qofka biilan karaa ama noloshiisa dabooli karta in aan ka badnayn shan ilaa toban euro sida laga warqabo dalka greeg waxau ka mid yahay dalalka loo dalxiis tago ee qaaradda yurub haatanna waxaa lagu jira xilligii kulaylaha oo dad dalxiisayaal badan ay u baxaan wadamada loo dalxiiska tago marka ma la kulantay dalxiisayaal badan indhahaaguse ma qabteen intii aad safar ku jirtay shalay waxaan booqday baarlamanka goobta ay u dalxiis tagaan oo ay ku jirto baarlamanka dalkan greega hortiisa waxaanan kula kulmay xitaa dad ka yimid maryland maraykanka oo ii sheegay inay runtii aada iyo aada ula dhaceen nolosha ka jirta halkan sida ay dadku shaqooyinkii caadiga ahaa u socdaan quruxda ay magaalada leedahay marka aada runtii aragto waxyaabaha layaab kale ee dalkan greega aan ku arkay waxaa kamid ah markii aan kasoo degay gegada diyuradaha ee magaalada atenis indhahaygu waxay qabteen magaalo runtii aada iyo aada uga horeysa magaalooyin badan oo ku yaala dalalka reer galbeedka intooda badan marka lagu daro magaaladii magaalooyinkii aan dhawaan booqday oo ay ku jiraan magaalada helisinki magaalada den ku taala denmark ee copenhagen magaalada oslo ee dalka norway iyo goobo kale oo fara badan xitaa marka lagu daro magaalada london oo hadda aada dareemi karto in dhismo xoogdahi ka socdo laakiin waxay runtii ka horeysaa dalal fara badan oo ku yaala dalalka midooda yurub waxay dad badan ii sheegeen dalkan inay soo galaan malaayiin dhinaca kana soo galaan dhinaca booqdayaasha ama dalxiisayaasha sanad kasta waa magaalo ka soocan ama dakoorba ka ah dalalka reer galbeedka wax barafay kama dhacaan guud ahaan dalkan greega sida la ii sheegay magaaladu waxaad arkaysaa hadda dan oo aan kula hadlayo oo ah kowdii iyo barkii habeennimo saacadda magaalada atenis waxaa ka jira kulayl runtii xaddaafa oo kugu qasbaya inaad ama darishadaha furato ama aad isticmaasho qaboojiye waa magaalo sanadka oo dhami sidan u kulul marna kama baaqdaan dadka dalxiisayaasha ah ee ka yimaada dalalka adduunka intiisa kale waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo markaasi u warramayey xuseen barre oo istuudiyaha igu weelaya
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaaalkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kadib markii ay soo baxday fadeexaddii musuq maasuqa ay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa shan shirkadood oo ah kuwa maalgeliya xidhiirka ay soo saareen bayaano ay ku muujinayaan dhibaatada hadda jirta iyo walaaca ku saabsan xilliga la xulan doono dalka qaban doona ciyaaraha kubadda adduunka iyo in wax isdabamarin ay dhici karto islamarkaasna xaalka indhaindhaynaya wariyaha v o eda ramon taylor ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diyaariyey cabdiraxmaan xuseen furre ayaa inala socodsiinaya badeexadda musuq maasuqa ah ee lagu eedeeyey mas-uuliyiin ka tirsan fifa ayaa noqonaysa dhibaato soo wajahday qof kastaoo ku lugla xiriirka iyadoo shirkadaha maalgeliya iyo kuwa qaabilsan iidhahda ama xayisiintu ay noqdeen kuwo ficiladooda ku koobay inay indhaha wax kala socdaan oo laga filan karo inay tallaabo adag qaataan xilli kasta lee eagle waa la guddoomiyaha n y u sports and society You're seeing now sponsors and advertisers have to react almost immediately when, a, s- when news of a scandal breaks.
hadda waxaad arkaysaan shirkadihii maalgelinta samayn jiray iyo kuwii qaabilsanaa xayeysiinta ayaa xaqiiqdii ay tahay inay si dhaqsale tallaabo u qaadeen markii uu soo gaaray warkii ku saabsanaa fadeexadda xataa markii hore sannado ka hor waxaanu arki jirnay inay wax yar sugaan waxaad suuqa ku arki kartaa waxa jira iyo macaamiisha iyo sida dadku ay u dareemeen arrintan hadda ma jirto wax la sugo marka ay timaaddo kiiska ku saabsan xiriirka kubadda cagta ee fifa xaaladdu waa mid aad u adag dabcan weli shirkado waaweyn ma jiraan oo meesha ka baxay lee eagle ayaa sheegaya in la hayo lacag badan oo loo qorsheeyey in wax lagu qabto sannado badan oo soo socda oo ay bixiyeen shirkadahani balse ay si fudud ula laaban karaan afar shirkadood oo qaabilsan suuqaynta qalabka ciyaaraha iyo mid kaloon magaceeda la sheegin ayaa ku jira kuwa ugu waaweyn ee xarumaha kule dalka maraykanka iyadoo si weyn loo malaynayo in shirkadaasi ay noqon karto shirkadda nike oo bartanka ka fadhida baaritaano socda hadda oo la xiriira laaluusha la qaatay fred marin oo ah dhaqaalayahan ayaa sheegaya in fifa ay iyadu samaysatay sharciyadeeda dhaqaalaha iyadoo doc yar uun u dhaaftay shirkadaha kale the rules were there. The only thing that they had to do was accept it. And they say, okay, if you want to advertise, you have to pay extra.
sharciyadu waa kuwa hore u jiray waxa keliya ay samayn kareen ayaa ahayd inay ogolaadaan waxayna dhaheen haye haddii aad rabto xayeysiin waxaad bixinaysaa lacag dheeraada si aad xaqaaga u hesho ma jiraa dhaba kale jawaabtuna waa maya sidaa daraaddeed waa inaad samayso jeff finis waa khabiir dhanka anshaxa iyo u hoggaansanaanta kaasoo dhanka kale xaaladda isagu ka eegay wuxuuna sheegaya in shirkadahan isku dhafan ay u- ay qaateen dhaqaalo badan oo ay tahay oo keliya inay fahmaan inay u isticmaalaan hannaan waxtar leh Of the roughly 12 Tier 1 and Tier 2 corporate sponsors, if you look at their collective annual revenue, you get to, you reach something like ku dhawaad 400.
labiyo toban shirkadood oo bahwadaaga ayaa ah kuwa maalgeliya haddii aad fiiriso canshuurta soo xarood ee sannadlaha ah oo gaaraysa afar boqol iyo konton bilyan oo doolar waxaan ka wadaa haddii ay ahaan lahaayeen dal qiyaastii shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan ay heli lahaayeen dhaqaalaha dalkaasi oo nadiif ah gross national income wuxuu ku jiri lahaa dalalka ugu dhaqaalaha sarreeya adduunkanaynu ku nool lahay jeef ayaa sheegaya in waxa ka maqan xiriirka kubadda cagta uu yahay hanaan lagula dagaalamo musuq maasuqa ku kalifaya shirkadaha kala duwan inay howlahay qabanayaan ka dhigaan kuwo aysan caad saarnayn oo cid kasta ay arki karto warbixintii wariyaha v o e da ramon taylor waxaa nala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fur halkaad kala socoteenna waa v o a waa tahay xuseen waad mahadsan tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo saaxiibkii xuseen oo stuudiyaha igu heliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana culimmada islaamku ay sheegeen sida ka soo aroortay qur-aanka iyo axaadiista in maalmahani ay fadli gooniya leeyihiin waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya sheekh sacad muuse rooble oo ka mida culimaa udiinka waqooyiga ameerika gaar ahaan gobolka minnesota ee ay soomaalidu u badan tahay islamarkaana waxaa u ololayaa arrimaha nabadda horta bisha rabadaan culimmadu waxay yidhaahdaan maxaanku yidhaahdaa oo la qeexayo la sheegaa qofka ilaahay waafajiyey tobanka hore hadduu oo soomo ilaahay waafajiyo yacni waa raxmad tobanka ku dhexana waa makfira tobanka ugu dambeeyana waa cidku mina naaro naartaa la iska xoreeyaa tobankaasi kuwii naarta laga xoreeyay allaha inaga dhigay tobanka ugu dambeeya marka waxaa ku jira baa la yidhi oo nebigu sheegay iyadoo bisha oo rabadaanba uu ku wada jiri karo leylatulqadriga habeenka la yidhaha ilahay qur-aankiisa ku yidhi ina anzalnaahu fi leylati lqadri wama adraaka ma leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahrin tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xataa madlaci lfajri suuradaasa inagaga filan tobanka ugu dambeeya oo ah tobanka muslimka laga xoreynaya naarta ilaahay naarta inaga xoreeya marka fadaail badan bay leedahay qofka sadaqada la baxa waa shahru sadaqa sadaqada la baxana ilaahay ajir fara badan buu siinayaayo qofka muslimkaa wuxuu u soomay cuntada uga soomay biyaha uga soomay iyo wixii kaleba waxa weeyaan in qofku ogaado gaajadu waxay tahay oo dadka masaakiinta waxba haysan uu naxariisto marka waa shahru raxma in la isku naxariisto waa shahr shahr oo midnimo ah oo dadka midayso oo laga midoobo wixii baahi jirta ee qofka kale qofka kale uga baahan yahay laga midoobo marka waa waxa ma lasoo koobi karo marka laakiin tobanka ugu dambeeyay fadaail gaaray leeyihiin kasakow soonka ayaa waxaa bisha ramadaan gaar ahaan maalmaha u dambeeya ay diinta islaamku faraysaa in la badiyo acmaasha wanaagsan oo ay sadaqadu ugu horrayso waxaana sidoo kale la bixiyaa sakaatulfidriga haddaba waa maxay fadliga sadaqadu waa kan mar kale sheekh sacad muuse oo inoo faahfaahinaya sadaqaduna fadaa'il gaaray leedahay oo la bixiyay sadaqadu markaa waa sadaqa yacni uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey asadaqatu burhaan sadaqadu waa burhaan waxaa kaluu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka laga jiran yahay ama qofka xanuunsanaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam daawu mardaakum bisadaqa dadkiina xanuunsanayana sadaqada ku mara ku daweeya waa arrin cajiiba waa xikmad waa nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu cani ilhawa yani nebi maxamed hawo kuma hadale ilaa waxyi yuuxa waxyi unbuu ku hadlayay marka isagaa yidhi daaw daawu mardaakum bisadaqa waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam asadaqatu tudfiu naar naartay damisa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka sadaqada in la bixiyo adduunka dadka jooga ehe muslimka ahow gaar ahaan soomaalida hoy oy sadaqada burhaanta ah ka qayb qaadataan aad dadka buka ku dawaysaan wa kaluu nabigu calayhi salaatu wasalaam asadaqatu tadfacu maytata suu'i inuu qofku si xun u dhintana sadaqadu way ka ilaalisaa si xun oo aan fiicnayn qofku inuu dhinto dee sadaqada wax lasoo koobi kara maaha fadaaisha ay leedahay aad iyo aad iyo aad baa dadka markaa ugu boorinaya gaar ahaan north america jooga iyo yurub ee aan joogin dalkii dadkoodii ehelkoodii qaraabadoodii saaxiibadoodii inay gaadhsiiyaan waxa ilaahay ku fadilay hayaan qofkii kari karaa inuu ka farxiyo ummadda inteeda kale haddaan u daadegno xagga sakaatulfidrida sakaatulfidri waa waajib oo qof kasta oo muslina oo soomay ayay waajib ku tahay ku ku weyn iyo ku yar iyo wiil iyo gabadh intaba marka waxa loo baahan yahay qofku inta nafas nafaqadiisa ay ku waajibtay uu mas-uulka ka yahay inuu sakaatulfitri ka bixiyo naftiisa ka bilaabo oo matalan qoysku dee mas-uuliyaddeeda cid baa le ciddalina waa aabbaha Eh, haddii la waayana waa hooyada haddii la waayo waa inta kale ee dhalinyarada ee caruurta waaweyn qof kasta ama ha yaraadee amaatee sakaatulfida uu ku waajibtay waa sakaatulbadel in maaragtay laga bixiyo oo weliba la bixiyo salaada ciidda ka hor marka salaadiida ciiddana maalmihii ciiddana ciiddiina waxba kama hadhin oo maalmo inoo hadhay Eh, dadka adduunka jooga muslimka gaar ahaan somalilan waxaan leenahay ciid mubaarak insha allahu ciidda allahayna gaadhsiiyo soonka allah inoo dhammaystiro markaa dee ilaahay insha allahu taala ka baryaynaa in uu sanadkan sanadkiisa kalena inagu gaadhsiiyo cimriyo cimri dheer iyo caafimaad qab
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu hidil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo inla socodsiinayo barnaamijka umuuraha islaamka haatana dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan waxaanad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha rabadaan
qasaa'idkaasi nabi ammaanka inagu luqeynaysay xalima khaliif magool ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeda subaxnimo tan iyo kulanti dambe waa anigoo ah xuseen barre iyo cabdiraxmaan fure iyo dhammaan v o edinle sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.